habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen talaado ah bisha sebteembar waa lix sannadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyotobanka iyo sagaaliytobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah meelo ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya oo aanu ka hirgelin go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku joojisay qaadka diyaaraduhu ay ka keenaan dalka kenya warkaas dowladda puntland way maqashay islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda duulista hawadu wax macluumaada nagama siin saas awgeed dowladda puntland go'aankeedu waxa weeye in hawada puntland ay u furan tahay ganacsada soomaaliyeed
shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maanta ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan oo ay ka soo qayb galeen toddobaatan waddan oo dunida ka kala tirsan shirkan isagaa waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dowladdan aan martida u nahay ee kenya william ruto si wanaagsan buuna u socdaa wuxuuna socon doonaa labada cisho ee soo socota sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii doodda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u xaqiijiyey dalalka koonfur bari aasiya in maraykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada fiantien ee caasimadda dalka laos ayuu ku sheegay in maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka aasiya basifig uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim uga ah maraykanka iyo caalamka intiisa kale madaxweyne barag obama oo howlka lao national cultural kula hadlay dad gaaraya kun qof oo isugu jiray madax ganacsato ka kala socotay maraykanka iyo laos arday iyo dad ka socday bulshada rayidka ah ayaa sheegay in gobolkan uu maraykanka muhiim ugu yahay istaraatiijiyadiisa dhinaca ammaanka socdaalka president obama ee dalka laos ayaa ka dhigay in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo booqda dalkaasi dalka laos ayaa ah dal ku yaalla inta u dhexaysa mayanmar china vietnam cambodia iyo thailand
ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan ayaa dilay dhammaan saddex nin oo dabley ahayd si ay u soo gebagabeeyaan ku dhowaad dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaalla bartamaha magaalada kabul halkaasi oo lix qof ay ku dhinteen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi sadiiq sadiiqi waxa uu sheegay in afartan iyo labo qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda care international ee xaafadda sharniw ee magaalada caasimadda ah weerarka ayaa habeenkii isniintii ku bilowday qarax xoogan waxaana kadib xigay rasaas sida uu sheegay sadiiqi oo intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska manuel valles ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii kasoo baxday doorashooyinka muranka badan uu hareeyey ee ka dhacday dalka gaabon warays uu maanta siiyey raadiyaha qaranka faransiiska ayuu master valles ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii ay mucaaradka ka ashtakoodeen in lagu shubtay guddiga doorashooyinka gaabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne cali bongo uu ku guuleystay doorashada uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka jean bin codad dhan shan kun oo cod dhegeystayaal raali ahaada natiijadaasi ayaa dhalisay banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay waddooyinka caasimadda kuwaasoo sababay dhimashada lix ruux waxaana taasi ay keentay in ay ka walaacaan hogaamiyeyaasha afrika iyo kuwa daneeya arrimaha dalkaasi
musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay inaysan booqan doonin dalka mexico ka hor doorashada bisha novembar dhacaysa musharaxa la tartamaya clinton ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa buuqday dalkaasi toddobaadkii tegey kadib markii madaxweynaha mexico enrique benanieto uu labada musharax ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal clinton ayaa u sheegtay telefishinka a b c ee dalkan maraykanka in taabadelkeeda ay diiradda saari doonto sidii ay shaqooyin uga abuuri lahayd gudaha dalka maraykanka waxay goor sii horreysay wadahadallada trump ee benanieto ugu yeertay dhacdo fadeexad caalami noqotay ayada oo sheegtay in trump uusan garanaynin sida loola hadlo madaxda caalamiga dhinaca kalena clinton ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegtay inay aada uga walacsan tahay shakiga ah in ruushiya ay faragelin ku hayso doorashooyinka maraykanka iskuna dayeyso inay saameyn ku yeelato warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda markana waxaad kusoo dhawaataan idaacaddeenii habeennimo inta ka harsan go-aanka dowladda soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka ee ka imaanayay magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya islamarkaana soo gaaray magaalada muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay beeraleyda iyo ganacsatada qaadka mirooga ee dalka kenya waxaana garoonka wilson ee magaalada nairobi lagu arkay diyaaradihii qaadka geenaya muqdisho oo gegidaasi tuban wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi ka mida diyaaradaha waaweyn ee xamuulka qaado oo ku sii jeeday magaalada muqdisho ayaa ilaa iyo haatan ku xaniman garoonka weyn ee wilson aeroport ee magaalada nairobi kuwaasi oo siday ilaa iyo lixdan milyan oo shilinka kenya qaad lagu qiyaasay kadib markii la hakiyey shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee loo yaqaano yambera ee la yidhaahdo kimati munjuri ayaa sheegay in duulibaadyo kale oo iyaguna ku sii jeeday meelo soomaaliya ka mid ah ay xaniban yihiin hadalkaasi ayaa soo baxay isniintii kadib markii wasiirka duulimaadka iyo saadaasha hawada ee dalka soomaaliya cali axmed jangeli uu qoraal rasmiya u qoray shirkadda ka ganacsata qaadka ee nyambere oo uu sheegay in ilaa iyo amar dambe la hakiyey qaadkii dowladda federaalka soomaaliya amarka ka soo baxay ayaa waxa uu ku noqday culays weyn dadka qaadka soo saara sida wargeyska the nation maanta uu sheegay mr munjuri waxa uu sheegay in dad fara badan oo kenyaana oo qaadkoodu u dhoofi jiray muqdisho haatan ay nairobi ku xaniban yihiin islamarkaana lagu amray inay qaadka dib uga celiyaan gobolka meru deegaanka qaadkuu ka baxo hase yeeshee waxaa jira duulibaadyo kale sida uu sheegay oo ka dega garoomo yaryar oo ku yaala galmudug iyo gaalkacyo boosaaso iyo qaybo kaloo puntland ka mida diyaaradaha qaadka qaada midiiba waxa ay qaadaa ilaa iyo sagaashan jawaan sida uu sheegay afhayeenka u hadlay shirkadda xagga baayac mushtarka iyadoo guddoomiyaha deegaanka meru isaguna uu arrintaasi ku tilmaamay nasiib darro mid ka mida dadka beeraha qaadkaa leh oo la yidhahdo george kilinga ayaa sheegaya in isaga keligiis uu maanta waayayo boqol kun oo shilinka kenya marka qaadkiisa dib loo celiyey sidoo kale joseph mutura ayaa isaguna sheegaya inuu waayay saddex boqol oo kun markii maanta qaadkii soomaaliya aadi lahaa la joojiyey waxa ay shirkaddu ugu baaqaysaa dowladda waddanka kenya inay arrintaasi tallaabada ku habboon ay qaado maadaama saamayn weyn arrintani ay ku yeelatay dhaqaalihii guud ee waddanka ganacsatada qaadka ayaa waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay ku tahay mid aad u culus kadib markii sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka la hakiyey ama la mamnuucayba diyaaradaha qaadka ee geen jiray waddamada ingiriiska iyo netherland haatanna ay tahay tallaabadii ugu dambaysay ay ku badbaadi jireen oo iyana albaabada loo soo xiray dalka netherland waxaa si rasmiya loogu aqoonsaday qaadku inuu mukhaadaraad yahay sannadkii labada kun iyo labaiyo tobanka afhayeenka u hadlaya dadka qaadka ka baayac mushtara ee la yidhaahdo kimathi munjiri ayaa sheegaya in maalin walba laba iyo toban diyaaradood oo qaada qaadka ay aadi jireen soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey ugu dhawaaqay in qaadku uu yahay caqabad weyn oo dhaqaalaha waddanka iyo horumarkooda lid ku ah waana in la joojiyo hadalkii madaxweynaha waxaa ka dhameeyey sidaa ay sheegeen shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee dalka kenya wasiirka cali axmed jaamac jangeli oo isagu tilmaamay qaab ku-meel gaara qaadka in looga joojinayo lama oga in ay sababtu tahay shirka toddobaadkan dabayaaqadiisa ka furmaya magaalada muqdisho ee ay isugu imanayaan hogaamiyaasha waddamada igaad ee ka kala socda dalalka soomaaliya jabuuti etoobiya kenya iyo koonfurta suudaan yaasiin ciise wardheere v o a nairobi aad ayuu umahadsan yahay yaasiin waxaa dhegeystayaal inoo soo socda sidoo kale warbixin ku saabsan go-aankii dowladda soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka oo aan ka hirgelin deegaanada puntland welina waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o eda
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada nairobi waxaa ka furmay shir loogaga hadlayay kobcinta awoodda isgaarsiinta caalamka kaasoo ay ka qaybgalayaan in ka badan toddobaatan waddan oo caalamka ka tirsan waxaana shirkaasi ka qaybgalaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya maxamed jaamac mursal iyo xubno kale wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa wasiirka ka wareystay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay soomaaliya bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay khadar Eh, shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan oo ay kasoo qayb galeen eh, toddobaatan wadan oo dunida ka kala tirsan shirkan isagaa waxaa furay eh, madaxweyne ku-xigeenka eh, dowladan aan martida u nahay ee kenya eh, william ruto Eh, si wanaagsan buuna u socdaa wuxuuna socon doonaa eh, labada cisho ee soo socota waa gartay marka eh, marka aad waxyaabaha looga hadlaya aad fiirsid shirkan muxuu muhiimadda soomaaliya uu u leeyahay Eh, runtii wuxuu u leeyahay muhiimad aada u weyn Eh, soomaaliya eh, kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii dowladdii eh, dhexe ee soomaaliya ay burburtay En sektarkan ama qeybtan isgaarsiinta waxay noqotay qeyb maaragtay runtii eh, eh, ka qaadatay dibadhiska soomaaliya qeyb lixaad leh waxay noqotay eh, qeyb shaqaalo fara badan abuurta En- en soomaaliya haddii securitigii iyo dhan walba oo kale ay dibadhac ku yimid qeybta isgaarsiinta dibadhac kuma imanin inkasta oo dhaliilo yaryar oo la dhihi karayo xagga eh, xeerka isgaarsiinta oo kale uu weli naga dhiman yahay in maaragtay eh, la dhaqangeliyo haddana waxaa weeye en- en- en- en ganacsatada soomaaliyeed ee isgaarsiinta eh, ama ama leh ama maamula waxaan dhihi karaa runtii waxay ka qaateen door lixaad leh hadday ahaan lahayd shaqo abuurid hadday ahaan lahayd in adduunka aan la soconno oo connectivity-ga eh, eh, internet-ka iyo maaragtay eh, eh, eh, caalamka aan la jaan qaadno waa gartay eh, africa marka laga tago wadamada kale ee ka qaybgalaya yaa ka mid a
Eh, toddobaatan wadan oo dunida ka tirsan bahan waxaa joogay maraykan eh, european waa joogeen eh, africa qaybaheeda kala duwan waa joogeen asia waa joogeen eh, ilaa sideed wasiirna waa joogeen soomaaliya oo kale maadaama eh, wadamadii colaadaha ku burburay ay ka mid tahay eh, isgaarsiinteedana ay hadda soo kabanayso ma jiraan ballanqaadyo ama wadamo idinka caawinaya dhinaca sidii loo tayeyn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka Ha, way jiraan i t u-da iyo maaragtay eh, wadamo kale oo si khaasaba u caawin doona way jiraan tababaraanu samayn doonaa haddii alla idmo oo aanu qaybahan privatka iyo iyo iyo wasaaradduba eh, shaqaalaheeda kala duwan ay ay ay ay heli doonaan dhowaan shirkan dalka waxtar buu u leeyahay dalku waa inuu soo gaaro eh, dalalka kale ee maaragtay eh, jaarkiisa ama ama ama kolligiyadiisa ah inuu soo gaaro weeye en, waxay dhac- waxaa dhici doonta haddii alla idmo in tababarada aan sheegayna kadib ay la jaan qaado dunida oo iskuuliska iyo jaamacadaha iyo eh, xafiisyada dowladda iyo kulli ay ka faa'iidaystaan eh, barnaamijkan i c t da soomaaliya maadaama dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay u- u- ay aada u burbursanayd haddana waxaa la sheegaa dhinaca isgaarsiinta inay wadamo badan oo caalamka gaar ahaan africa ay ugu horeyso marka adeegyada isgaarsiinta ma lagu soo hadal qaaday shirka waa lagu soo hadal qaaday eh, waana laga sheegay in soomaaliya eh, isgaarsiinteedu uu private yahay iyadoo welinaba la xusay haddana xeerkan isgaarsiinta iyadoo halkaa laga xusay laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay eh, haddii alla idmo dowladdan hadda xilligeedu uu gabagabada yahay iyo dowladaha kale ee soo socdaba in caqabadaas iyadaa laga gudbi doono adeega internetka oo kale waxa uu ka mid yahay adeegyada isgaarsiinta haddana dalka soomaaliya aanan ka faa'iidaysanin marka loo eego wadamada dariska ethoobiya kenya iyo jabuuti Eh, eh, maxaa u tayeyn la-dihiin idinka ka wasaaradii ahaan adeegyada isgaarsiinta gaar ahaan dhinaca internetka oo kale qadar waa mahadsan tahay internetka waa laga faa'iidaystaa Eh, hadda wasaaraddu in wasaaraddu hadda ay soo wado telecommunication rooms qaarna muqdisho already laga hirgeliyey gobolladana laga hirgelin doono shan maamul goboleed baa laga hirgelin doonaa goordhowna waa bilaaban doonaa bishan akhirkeeda inu bilaabdan ku rajo weyna haddii alla idmo kaasina waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya maxamed jaamac mursal waxa uu magaalada nairobi ugu warramayay waryaheena khadar maxamuud xareed
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
v o a ayaad naga dhegaysanaysaan muslimiinta caalamka ayaa kusii qulqulaya magaalada barakeysan ee maka almukarama ee dalka sacuudi arabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka haddaba xujiyada soomaalida ee sanadkan xaaladooda iyo sida loogu diyaargaroobayo gudashada xajka waxaa waryaha v o a magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli uu ka waraystay ayuub ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka sacuudi arabiya isagoo ku sugan magaalada maka
ridwan waad mahadsan tahay sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heersareeya dhammaanna ummadaha islaamka ay gudanayaan shariirka la yimidna dhammaan daafaha caalamka dadka soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada soomaalida diyaargarowgan waa mid aada u sareeya haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka haddii aan noqon lahayd dowladda sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata diyaargarowgu waa mid aada u sareeya waayahay marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida ka soo xajiyey waa imise tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa
ridwaanow sanadkan tirada xujayda waa dhowr milyan oo adiga taqriiban laba milyan ayay kor u dhaafayaan weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii wadaya xujayda oo ka kala imanaya daafaha caalamka laakiin dhanka soomaaliya haddaan kuu sheego diyaaradihii ugu dambeeyay ayaa caawa soo degay oo soo dhamaystiray tiradii xujayda soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa toddoba kun oo xujay soomaaliyeed ah xaggay ka imanayaan marka xujayda soomaalida magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan sida la wada ogyahayba dadka soomaaliyeed waxay kasoo xajiyaan dhammaan deegaanada soomaalida haddii ay noqon lahayd koonfurta bartamaha iyo dhankan puntland iyo somaliland dhammaan way kasoo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujadii soomaalida waayahay xujayda soomaalidu inta badan baa caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aada uu u badan yahay haddana ma helaan hooy fiican gaadiid ma helaan arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaan ay kula tahay ridwan waa dareemi kartaa tirada toddoba kun oo qof oo soomaaliyeed oo meel isugu yimid haddana gudanaya xajka culeyska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixsada xajka qaabilsan qunsuliyadda safaaradda dhammaan waa la iska kaashaday diyaargarow badanna waa la sameeyey haddii aan kuu sheego dadka soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyey goobo aada u fiican waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah dhakhaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin dawooyinkan waa u diyaar baabuurtii geynaysay xaramka ama maka ama madiinana waa u diyaar garinay sanadkan diyaargarow waa mid aada u sareeya insha allah waxaan rajeynaynaa in ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aamin ahna dalkooda ku laabtaan waayahay sanadkii hore marka la eego dad badan oo soomaali ah allaha u naxariistee oo ku geeriyooday goobta ayaa wakhti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo marka ma is leedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka soomaalida waad u diyaar garowdeen
ridwan taas waa mid aan la wada wadaagayna dhammaan ummadaha islaamka ee sanadkan soo xajinaya oo marka la eego sanadkii hore zaxmadii ama isdirdirkii dhacay aada loogu mashquulay in dadka la ogaado dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba maanta ninka xaajiga soomaaliyeed markuu kasoo baxayo deegaanka uu kasoo xajinayo wuxuu ogyahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo baska uu ku qoran yahay qofka ku qoran ee la shaqaynaya sanadkanna dhanka dowladda sacuudiga haddaan kuu sheegana diyaargarow badan ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd dhanka amniga oo awalba dowladda sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha sacuudiga kasoo xajinaya oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen sanadkan aada looga hortagay goobihii zaxmadda ama sirjiga ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyey ciidamada gartay.
amniga ayaa aada loo kordhiyey diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aada loo diyaargareeyey marka sanadkan aada baa loogu diyaargaroobay in eh, eh, duyuufuraxmaanka ee imanaya magaalada maka ay helaan dhammaan adeegyadii ay ugu baahnaayeen inay ka helaan eh, arrimaha xajka waayahay een, dabcan sida adiguba aad xustay sanadkii hore waxbaa dhacay marka sanadkan ma isleedahay een, waa laga taxadarayaa oo amniga aad ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka Eh, dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga samaysay oo aan aan- oo aan aada uga mahadnaqayno eh, boqor salmaan bin cabdilcaziiz iyo dowladda sacuudiga dhammaan aad bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo eh, waa waa meeshii u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aada ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujada soomaaliye xujada eh, adduunka ka imaaneysa ee caalamul islaamka ay u gudan lahayeen xajkooda dalalkoodana ugu noqon lahayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba
kaasina waxa uu ahaa ayuub ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka sacuudi arabiya oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale markaana aan dib ugu laabanno soomaaliya iyadoo amar ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya shalay lagu mamnuucay dalka soo- in ay soo galaan diyaaradaha qaadka ee soomaaliya ee ka imaan jiray dalka kenya kadib markii ay dowladdu sheegtay in dayuuradaha ay u joojisay sababo ku xiriira dan qaran oo uu ammaanka uu ka mid yahay ayuu ayaa suuqyada qaadka ee magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta soomaaliya aanu imaan qaadka ka yimaada dalka kenya hase yeeshee maamul goboleedka puntland ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay in ay u hoggaansamaan amarka dowladda federaalka ka soo baxay waxaana maanta magaalooyinka puntland lagu arkayay diyaaradihii qaadka ka keenaya kenya oo duulama- duulimaadyadooda caadiga ah ku tagaya magaalooyinkaasi warbixintan waxaa boosaaso inooga soo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac kadib markii dowladda federaalka ah soomaaliya ay mamnuucday in gudaha soomaaliya loo iib keeno qaadka mirowga ee dalka kenya laga soo waaridi jiray ayaa waxaa garoomada puntland saaka waaberigii ay ganacsatada qaadku si caadi ah ugala soo degeen qaadka sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalooyinka boosaaso garowe qardho iyo gaalkacyo oo aan qaarkood la kulmay kuwo kalena aan kula xiriiray khadka telefoonka haweenyaanka waa si cabdiseed baa laydhahaa gobolka kaar qarbo ayaa gabdhaha qaadka ku hayo qaad ka shaqeysa ayaa kamid ahay ma garan ganacsigu wuxuu kamid yahay ganacsiga madaxa banaan buu kamid yahay ganacsiga madaxa banaan nairobi buu kasoo duulaa gaalka ayu cadaa ku dhuftaa dad ganacsada oo reer puntland ale ma aha mid meel gaara ka yimi inaan marti oganahay midna ma jirto anigu waxaan ahay ganacsadaha qofka kamid ah oo qaadka magaalada soo gelaysa qardo qaadka sidii aan u qaadan jiray ayaan usoo qaatay magaalada dib baa lagu soo celiyey wax quuqulayo wax buuqa iyo wax bisiisa iyo wax isbedelay midna may jiraan magacay waa inda sicid waxaan ka ganacsadaa qaadka maantan maantana wuu yimid boosaaso waa ka degay laascaanina waa ka degay gaalkacyana wuu ka degay haye magacaaga shuura abukar maanta qardhuu ka degay sida caadi ahaan jirtay gaalkacyana waa ka degay laascaanina waa ka degay wallaahi kii eh, federaalka madaxweynaha federaalka wuxuu yaala joojiyey qaadka laakiin aniga maanta puntland wuu ka degay gobolada puntland afhayeenka dowladda puntland cabdulaahi quraan jecel oo la hadlayey warbaahinta raadiyo daljir ayaa sheegay in garoomada puntland ay si toos ah uga soo dejin doonaan qaadka ganacsiguna uu yahay mid madax bannaan ee, dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawada wax macluumaada nagama siin Ee, saas awgeed dowladda puntland go-aankeedu waxa weeye in hawada puntland ay u furan tahay ganacsatada soomaaliyeed ee ka shaqaysata qaadka islamarkaana wax dhibaato ah oo hawada ee puntland ka jirta aysan jirin ganacsiguna uu shaqaynayo hawada puntland ay u furan tahay mana garanayno dowladda federaalka sababta ay hal mar ugu dhawaaqday inay joojisay ee, inay ganacsatada soomaaliyeed oo shaqaysanaysa la yidhaahdo ee, hawadu ay ka xiran tahay iyadoo markii horeba aan loo soo gudbin maamulada jira oo aan anagu kow ka nahay sababta jirta iyo haddii dowladda federaalku ay u dareemeen in ay khatar jirto taas awgeed dowladda puntland go-aankeedu waxa weeye waa u furan tahay hawada soomaaliyeed inkastoo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay amar ku bixisay inay joojiso xiriirka ganacsiga ee u dhexeeya wadamada soomaaliya iyo kenya ayaa haddana waxaa muuqata in ganacsatada qaadku ay aaminsan yihiin in ganacsigu uu yahay mid madax bannaan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o eda intii dhegaysatay idaacaddii saake iyo xalay waxaanu kusii deynay qeyb ka mid ah waraysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay musharaxnimadiisii uu shalay kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee ah inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada soomaaliya haddaba kusoo dhowaada qeyb ka mid ah waraysiga wariyaheena maxamed colaad xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha sidan ayuuna u dhacay waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan ee aad adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashaxiinta kale cabsidaa ma qabta adiga anigu cabsidaas ma qabo runtii dee waxa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qofka ka taaban kara adduunka dhan baa nala shaqeynaya ujeeda annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n p qaybta maaliyadd staff monitory program la dhaho oo i m f ka ee runtii controleysa habka annaga aan wax u bixin noqdin horta dalalka galay waa maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano xukuumadeedana ku guuleysatay inaan imaano meel s n p programkaas dadku waxay la tahay hadda waqdi aan degeysanayna si fiican u aqoon laakiin waa program ay i m f kontoosho hal sano ayaa naga ka rabaa inaan ku jirno haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajeynaya inaan ka tallaabsan doono waxaa dalka loo fali doonaa deemihii imf world bank ee dalalka siin jireen dalka kan wuxuu kusoo noqonayaa dalal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deeman qaato infrastructureska dekedaha eerborada waxyaabaha jidadka waxyaaba aasaaska waa dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deemaheeda qaata halkaasan aan ku jirnay annaga hadda in nala ku ammaano ma ahani nala kuma aan maaragtay sheegin wax khalad ah marka dee waxa aan sameynayno waa wax international hadda ay runtii monitorinka ku haayaan waan rajeynaynaa hadii ilahay dalka kale inaan gaarsino meel s n p gaas aan ka tallaabsano deemahaas ee dalka soomaaliyeed arrinta dhadhaab oo kale soomaali fara badan baa dhadhaab laga soo celinaya oo qaxootiya oo wadanka lagu soo celinaya wadankiina awood uma laha inuu dadka lasoo celinayo xerya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay ku meel gaar ahoo kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan marka maxay kula taha adigu dadka lasoo celinayo dalka lasoo celinayo waa wax heshiiskaas annaga iyo kenya iyo u n ka aan wadagalnay ahayd heshiiskana waxaa ku salaysnaa in si madax banaan qofka isaga markuu isaga inuu kasoo goodo inuu noqdo oo conditionska ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana loogu dadaalo sidai ugu horeyn lahaayeen hadda ilaa toddobaatan iyo laba kun oo qofood baa isqoftay inay dib usoo noqoto caa'ilo marka iyaga qaar waa soo noqdeen oo hadda dhinaca jubooyinka soo galeen marka maalin dhoweyd waa xakinay waxaan xakinay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka hadhowda aysan xoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas iyo iyadoo aan weli facilitieska qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oolin markaas ay noqoto dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyo taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta ciriir badan iyo serviceki inay qaadi weyso marka hadda xoogaa xakad baa la geliyay laakiin maalin dhaweyd xataa waan ka wada hadalnay waa socotaa dad khubadaan u saarnay dadkaas ayaan talada ka sugaynaa go-aankaa ku qaadanayna dila wa waa gartay ammaanka haddaan su-aalkaa weydiiyo soomaaliya doorasha u diyaargaroobeysaan wadankii al-shabaab inkastoo aad ka awoodronaateen oo meelo badan aad ka saarteen haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaanisyo u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan oo xafiiskaaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada agaaraheeda meelo aan ka fogeyn ay qarxi ka geystaan ammaanka ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la sugi karo doorashooyinkan ay dhici doonaan insha allah ammaanku wadahadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka xeer dowlad goboleed iyo federaalka inta waa hadda u socda runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo runtii wanaagii iyo iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan iyadana waan ku daba jirnaa si uusan tahay dad dhowr aan qabanay oo runtii qayb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka u siiya dadkan xajikiska ah dadkaas waa soo qabanay gacantaan ku jirnaa kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyey waa ku daba jirnaa ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo laakiin waa rajeynaya haddii laa yidhahdo in wakti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno aan magaalada tanna qaraxyada xamar runtii aada ugu gatay mar waayo dhaweydta maadaama looga adkaaday meelihii kale ee dagaalada iyo degmooyinka laga barakaciyey ay haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka awaawulaan qaraxyada noocaas oo ku daba jirnaa waa naqaanaa dadka waxaa ka dambeeya waxaa la doonaya hadii la dhawaan inaan gacan ku Ee, arrinta shabeellaha dhexe iyo hiiraan ee, maamul samayntooda ee, baryahan dad ee, dowladda iyo igadna ay lahaayeen waa la qabanayaa shirka qo- ee, doorashada ka hor Ee, dadka deegaanka gaar ahaan gobolka hiiraanna ay kasoo horjeesteen ay leeyihiin lama qabanayo marka mushkiladaa taagan ee laysku mari laayahay xalkeeda muxuu yahay kula taa xalkeeda hadda madasha maanta aan fadhinaa looga hadli doonaa hadii la yaalado waan rajaynaynaa inaan xalkeeda kusoo arjoyno madashatan ayagaa hadda loogu fadhiya arrimaha ajendada ee laga hadlaya ku jirta wixii laga yeeli karay iyo wixii laga yeeli lahaa waan ka wada hadlaynaa waxaan naga tahay komunikationka naga soo baxay inay ku jiri doonto waxa aan u aragno in ay yani xal u noqonayso waqtiga hadda la joogo ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka loo gudbiyay doorashadeeda ugu dambeyntii haddaad nala wadaagto een, shirkan madasha aad u fadhidaan ee, waxyaabo waaweyn oo aad isleedihiin shirarkiinii hore waad kasoo gudbi weyseen oo aad ee, idin hor yaala miyaa jiro oo aad xalinaysaan horta waxyaabihii waaweynaa badankooda waxaan kusoo dhagaysanaya madasha iyo kuwii lasoo dhaafay mare- madashii lasoo dhaafay iyo waxay ka wareeyeen hadda waxaa u naxarisan waxaa weye arrimo yaryar arrimaha amniga qayb kaa laakiin sidii runtii amniga dalka kale looga dhigi lahaa amni adigu midaysan een, ciidamada soomaaliyeedna looga dhigi lahaa ciidamo dhafan ee astaan qaran leh een, sidii loo waxaan ku jirnaa hadda loo abuuri lahaa een, xooggii ugu horeeyey ee kutooyinka ugu horeeyey ee isku dhafka ah ee tababar loo bilaabay marka waxaas oo dhan ayaa hadda dhinaca amniga ka hadli doonaa iyo security structure waxay dhahaan architecture ee ah sida hab federaal amnigu federal levelka soo noqonayo stateka ama dowladadeedka amnigiisa waxau noqonaya in xiriirka labada u yeelanaya ayaa hoos oo dhan aa u baahan runtii inaan hadda qeexno taas aa adiga muhiim ilaa ilaa goormuu soconayaa shirkiina waxay la tahay adigu lo- saddex maalmood baan rajeynaynaa inaan kusoo gogoobo insha allah
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo u waramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad mar dhow maqli doontaan oo idinku soo maqan xubintii dood gaabnayd barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii oo rogaal celis ah madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u xaqiijiyey dalalka koonfur bari aasiya in maraykanka ay ka go-an tahay isku dheelitirka siyaasadiisa ku wajahan gobolkaasi khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada vienten ee caasimada dalka laos ayuu ku sheegay in maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka asia pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aada muhiim uga ah maraykanka iyo caalamka intiisa kale madaxweyne obama ayaa howlka lao national cultural kula hadlay dad gaaraya kun qof oo isugu jiray madax ganacsato ka kala socday maraykanka iyo laos iyo arday fara badan
ciidamada ammaanka dalka afghanistan ayaa dilay dhammaan saddexdii nin ee dableeda ahayd si ay usoo gebagabeeyaan dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada kabul halkaasi oo lix qof ay ku dhinteen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha sadiiq sadiiqi waxa uu sheegay in labiyo afartan qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda care international ee xaafadda shariniyo ee magaalada caasimadda ah weerarka ayaa habeenkii isniinta ku bilowday qarax xoogan waxaana kadib xigay rasaas sida uu sheegay sadiiqi waxaana intaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska manuel valles ayaa ku biiraya- ayaa ku biiray hogaamiyayaasha walaaca ka muujiyey natiijadii kasoo baxday doorashooyinka uu muranka badan hareeyey ee ka dhacay dalka gabon warays uu maanta siiyey raadiyaha qaranka faransiiska ayuu master valles ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii uu mucaaradka ku ashtakooday in la sh- lagu shubtay doorashada guddiga doorashooyinka gaabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne cali bongo uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka jean bin codad dhan shan kun oo cod
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad ka dhegaysaneyseen laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ayadoo sanadahan dambe qoysaska soomaalida ay xilliyada qaar soo wajahaan caqabado dhinaca dhismaha qoyska iyo wada noolaanshaha lamaan lamaanaha ah ayaa waxaa jira qoysas u banbaxay sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen isfahamdarada jirta iyo sida qoysku u dhismi lahaa sheekh axmed jawhari iyo hiba cumar geele waa lamaane soomaaliyeed oo degan dalka ingiriiska una ololeeya sidii loo heli lahaa qoys wanaagsan oo jacayl ku wada nool waxaanay aalaaba bixiyaan cashiro la xidhiira arrimaha qoyska dhowaan ayay waxa ay socdaal ku soo mareen magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso haatanna waxa ay ku sugan yihiin magaalada hargeysa ee somalilan wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo waraysi la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa loogu bixiyey lamaanaha jacaylka
runtii waxaa lanoogu bixiyey waxaan mar walba inta badan aan ka sheekaynaa oon ka warrannaa qoyska wanaagsan iyo isfahanka lamaanaha iyo sidee lagu heli karaa qoys farxad leh Eh, marka waxaa jirtay waraysi ay idaacada qaarkood ay naga qaadeen oo eh, lasoo bandhigay eh, qaabka aan u noolahay iyo sida aan u aragno eh, nolol macaan in loogu noolaan karo tii bay dadku daawadeen markaasaa la yidhi lamaanihii eh, eh, jacaylka wagaag ujeeddada halkan u timaadeen maxay tahay asbaabahan u imanay waxaa ka mid a yani in aan geeska afrika soo marno Eh, runtii waxaan kasoo bilownay muqdisho Eh, meeshaan u socnona waa ilaa nairobi Eh, marka meel kastoo ay soomaali joogto inaan u gudbino barnaamijkan oo xarumo haddii ay suurtagal tahay aan ka furno maalan meelaha waaweyn muqdisho hargeysa garoowe eh, nairobi inaan xarumo ka furno dadku ay ku bartaan Eh, caawa waan u sheegi doonaa dadka ujeedadeedu inay saas tahay Eh, mansoor inaan ku qabanayno barnaamijkan kuurkii aan jeclaa wagaag haddaan hibe u gudbo hiba een saynu ka warqabno dee qoysasku tusaalaan qoyskii markuu nolol wanaagsan ku noolaado ay lamaana noqdaan ay noloshii macaankeeda arkaan ay si wanaagsan u wada noolaadaan inta badan dee guryuunba ku koobnaan jirtay maxaa idinku dhaliyay inaad bannaankii u soo saartaan oo bulshadii aad la wadaagtaan waxaa keensaday oo inaan soo banbaxno oon banaanka usoo baxno waxaa keensaday kolka horeba in ducaad baan ahayn dadka wacdiya oo muxaadarooyin iyo cashari iyo in diinta iyo masaajidda ka shaqeeya marka waxaan dareenay in reeruhu ay sii burburayaan in mashaakishu iyo isfahan la-aantu ay soo badanayso in marka waxay nagu qasabtay oon isla aragnay aniyo axmed in dacwadda anakoo wadna aan jaanibkaan ka galno oon dhinaca ka galno faamiliga iyo qoyska wanaagiisa iyo labada qof sidii ay guurkooga uga dhigi lahaayeen meeshii noloshooda ugu wanaagsaneed ugu fiicneed ay uga dhigi lahaayeen marka maxay hayday waa runtaa oo wixii privatka ayay nagu qasbaysaa marmar inaan banaanka usoo saarno annagoo ka wadna in wax laga barto in tajribooyinkaas kala duwan ee ummaddu qabaan in haddaanan wixii lasoo sheegin lama ogaan karayo marka runtii taasaa nagu kaliftay in aan badbaadino dhallinyarta jiilka soo kacaya ee isfahan la-aantu weyn ay haysato tusaalahaan oo kale bulshadii maxaad la wadaagtaan ayaad siisaan xog iyo macluumaad nolosha qoyska ee macaankeeda iyo wanaageeda ku saabsan axmed Eh, waxyaabaha cajiibka ah eh, waxaa ka mid a cabdixakiim eh, labada qof waxay isku imaanayaan iyaga oo eh, eh, laba aragtiyo kala duwan wata guriga markay isku yimaadaan eh, qofba qofka kale wuxuu ka samaystay eh, sawir yacna buu ka qaatay sawirkii buu ka raadinaya marka ay guriga isla yimaadaan ay isla noolyihin waxa aan la wadaagna waxaa ka mid a inuu wiilku ku talagalo gabadhuna ku talagasho qof lasoo koriyey oo lasoo dhisay oo qaab ka duwan qaabka isaga loo soo koriyey inuu la kulmi doono eh, isla markaana uu ku talagalo qofkani uu isdiyaariyo marba hadduu guur galay in wax kasta oo soo food saara eh, uu- uu- uu yani u jilib dhigi karo u waajihi karo ounan ka cararay inta badan waxaa la sameeya qofku exit buu raadiya inuu ka baxo eh, wixii uu filaya haddii uu arki waayo saas daraaddeed waxay yidhahdeen qa- dadka qaarkood sidaan ku moodayay ma tihid eh, eh, wiilashii gabdhahuba Eh, waxaan kaa filayay kaama helin Eh, marka annagu waxyaabaha aan la wadaagna waxa weeyaan runtii kala duwanaanshahaasi inuu muhiim yahay inuu muhiim yahay cilaaqada eh, xidhiidhka sida marka hore lagu bilaabay in lagu sii wado dabcan caqabaad way kaa hor iman karaan laakiin ilaahay wuxuu ku siiyey awooddii aad kaga bixlayd ma taqaanaa marka awooddii awooddaasaan barnaa dadka oo aan u sheegnay oon istusnaa hadda waxaad ku qabanaysaan magaalada hargeysa kula dadweyne amaba seminaar dee caadiyan waxaa hore loo yaqaanuun in kulamada noocan ay qabtaan eh, dee hay-ada kala duwan laakiin laba qof oo qoysiina qabtaan ay bulshada wax barayaan Een, kulankaasi muxuu ku aadanaanaya kulankaasi runtii waxaan rabnaa dadka inaan la wadaagno labiyo toban cashar oon ku diyaarinay maadaragta ingiriiska oo afar dufco ay ka baxday akaademiyada ay wax ku barteen marka labiyo tobanka cashar inay bartaan oo ku salaysan guurka iyo noloshiisa oo idil marka labiyo tobanka cashar ayaan rabnaa dadka inaan u macnayno guud ahaan waxay kala yihiin hal casharna khaas ahaan intaan usoo qaadanno aan fiican aan ugu macnayno biinilaal kariim muxuu noqonayaa markaa casharadaas oo kale tusaalahaan waxaa laga yaaba inay qoysas kala duwan soo booqdaan inay qoyska wanaagsan raadiyaan maxaad ugu tilmaami kari lahayd qoyskaa wanaagsan iyo weliba casharada ay helayaan waa tamaam Een, runtii horta waa macna amba titleka amba cinwaanka la siiyey barnaamijkan baa ah guurkii aad ku riyoonaysay marka qofku markuuna guursana riyuu qabaa riyadaysaas in uu ogaado waxyaalaha muhiimka u ah inuu sii barto qofkii guurka ku jira ee galayna ee maaragtay reer iyo xaas ah inuu ogaado guurka uu ku riyoonayay shalay maanta inuu haysto hadduu haysto walilahi alxamdu hadduuna haysanna muxuu ku gaari karaa lianna waxaani maaha waxaan la gaari karin maaha wax nasiib ku yimaadana ma waa wax laga shaqeeyo jacaylku xoog buu u baahan yahay awood buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waqti la geliyo maal buu u baahan yahay faham buu u baahan yahay isku soo dhawaasho u baahan yahay waxaasoo dhan marka in laga shaqeeyo oo maxabada labada qof dhex taala ay iyagu waqti geliyaan ay qoodiyaan ay nooleeyaan ayaan runtii caawa la wadaagi doonaa casharada qaarkood haddii aan kuu soo qaato labaiyo tobanka cashar dhowr anoo kaaga soo qaadanaya waxaa kamid ah in ahamiyadda uu guurku leeyahay in la fahmo guurkan horta muxuu yahay haddii guurka uu kuu yahay adiga in iska guurso ilmaunha lagu dhalo dee noloshaadu saasun bay ahaan haddii ay kuu tahay meesha guurku wuxuu maaragtay noloshaadoo dhan qaybtii ugu fiicneed ayuu qaadanaya hadday kuu tahayna dee wax soo saar fiican baad yeelo guurkaagu guur ka duwan guurarka kale ayuu noqon doonaa gabagabada haddaan ku weydiiyo sheekh axmed dabcan saynu ka wada warqabno qoysaska een, soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyaba mashaakilad badan oo hadday noqoto mujtamac ahaan iyo hadday dhaqaale ahaan noqoto iyo haddii waayaha kala duwan ee ku xeeran noqotaba ayaa ku gadaanaa Een, maxaad isleedaha way ka tari karaysaa qoysaskii horta waxaan ka bilownay dadka waaweyn wixii inaan barno oo dadkii waalidiintii annagoo kale ahaa ee reeraha lahaa ee da- dhallinyaradoodu gaadheen inay guursadaan ayaanu ka bilownay fahankan in ay dadku helaan Eh, kabacdina waxaan u soo gudubnay meeshaan u soconnana ay tahay da'yarta iyo jiilka soo koraya ee qoysas badan eh, dhismayaan in aan hello ayaan u soconnaa lamaane isfahmay oo isku dulqaadan kara oo garan kara qofka kale wax uu kaga duwan yahay eh, eh, eh, lamaanihiisa Eh, waxaan aaminsanahay cabdixakiim in ay ka tari doonto raad badanna ku yeelan doonto
sheekh axmed jawhari iyo hiba cumar geele oo loo yaqaan lamaanaha jaceylka oo u waramayay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
waa tahay dhegaystayaal markaana waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xildhibaan abshir xasan abshir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dhaktar axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa xildhibaan abshir xasan abshir waa mahadsan tahay yaasiin Een, eh, waxbarashada lacag la-aanta ah waa waa waa waa waa waa muqadas Eh, loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu soomaaliya ka dhalino Eh, waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan Eh, sababtoo ah eh, dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada eh, oo ay dhib ku tahay laakiin qof ka bixiyo a- aan haysanin ma garta marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta sidaas darteed aad baan ugu faraxsanahay sharciga waxbarashada aan qornay wuu kasoo baas eh, laga soo baasgareeyey Eh, golaha wasiirada aad bay ugu mahadsan yihiin golaha wasiirada Eh, hadda wuxuu yaalaa eh, da- baarlamaanka buu yaalaa eh, gudihiisa waxaanan hubaa haddii waqti u helno eh, maadaama hadda election ku jirno eh, haddii aan eh, time u helnana waa baasgarayna haddii kale waxaa laga rabaa baarlamaanka soo socdo baa laga rabaa inay baasgarayaan doctor axmed cali axmed waa mahadsan tihiin eh, waana soo dhaweynaya saaxiibkay eh, xildhibaanka eh, abshir xasan abshir arrinkan ah tacliinta wax- eh, wax- ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxaa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirta arrinkaas waana run sideedana tacliinta soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yidhaahdo jaamacadda ka shishayso master iyo b h d lacag la-aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba kasii cajaa'ib badan oo dadku badankooda aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen dadku dadku ay oranayeen waalidiintu gaal miyaa caruurtayada gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la-aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylhays yiraahdo cunugaaga halkaa ha kasoo dhargo marka waxayba ahayd firii midka tacliintan lacag la-aanta mid kasii sarraysay ahayd marka waana arin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaadhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayiin nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay hal wax baan doctoorka u sheegayaa meesha haddaysan nabad la-aani ka- ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa marka waxa weeye jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka ka- ta- tababar arrintan uu ka hadlay datoorka oo ah eh, intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donorska oo dhan diyaar bay u yihiin shalay usaidka waa aragteen lixdan iyo shan milyan bay waxay ku bixisay eh, waxbarashada ayagoo aada ugu mahadsan eh, dowladda maraykanka aada baa ugu mahadinayaa aada iyo aad baan ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabta isla markiiba codsigii dowladda soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida kuwait eh, diyaar bay u tahay inay bixiso eh, saddex boqol oo iskuul oo cusub inay u dhisto soomaaliya kuwii horena ya dib u habeen ku suubiso si- sida farsamada gacanta laakiin xildhibaane ma waxaan ku tiirsanaanaynaa deeq mase waxaad noo haysaayoo kale meel kale oo dowlad ahaan aad rabtaan inaad dhaqaale kasoo saartaan sharciga waxaa ku qoran wasaaradda een, eh, wasaaradda een, maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa Eh, isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo eh, si loogu dhiibo een, waxbarashada marka waa ani anaga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaanan ka qaadan magaalooyin keliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaboorka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elaboor keliyana l- wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada soomaaliya oo dhan ka qaadno ma garatay oo lagu bixiyo een, een, dan waxbarashada waa taa uu kuu soo noqon doonaa Eh, doctor axmed eh, maadaama taariikhdii horena aad ka sheekaysay xagga waxbarashada haddana rajo wanaagsan oo fu- muujinayo dad badan oon fursad heli karin oo dadka la gacan bidixeeyo ama dadka la dhibaateeyo ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helayaan maxaad ku diidanta Ah, wa- horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataadhuglayaal baan ani u aqaanaa waayo kun iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday unisef ayada oo maaragtay iska dhigayso koobihii adduunyada oo soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yidhaahdo oo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan belyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay unisef waxaa kusoo shubay u s aidka hadda uu ka hadleeyay xildhibaanka sharafta leh waxaa ka qayb galay nimanka la yidhaahdo eh, ingiriiska davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn n g o ya laakiin donorisa waa dowladaha wax bixiya waay, waa dowlado lacagtii iyada ahayd halna lagama hayo mashruucii goto iskuulkiina xamar waa soo dhaafi waayey waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay iyadoo macalimiinta ka cabanayaan war incentive wax la yidhaahdo oo aan ahayn mushaar yacni ah ee maaragtay dhiirigelin wax la yidhaahdo oo boqol doolar iyo wax saasoo kale aanu idaacadaha ka maqlaynay Ma- markaasaa noogu dambeysa shanqar kalena lagama hayo lacagta ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinacii gudaha kuu soo haray war ma nin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa weliba w- marka haddaad leedihiin iskuullada ha lagu shubo oo nabadgelye la-aan aanu qaadanayno marka markaan taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalahayaa Eh, waa wax fiican annagu waa dhiiri gelinayna arrinkan uu xildhibaanka wada iyo ragga kala wado laakiin mids baan diidanahay waxa weeye baka- nin baa la yidhi waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakayloon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yidhi bakayle intee kala egyahay soomaalidoo dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihin oo waxaa naloo ogol yahay maxaan idhahdaa xisbiyo kala duwan inaanu samaysano hadda soomaaliya afarteeda gees waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa digteetarnimo la gelinaya waxaa leeyahay manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn manhajna maba jira hadeertaan waxaa laga hadlaya waa syllabus oo ka hooseeyo manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhasha ma hayno bolisigii dhale ma hayno ideologigii dhale ma hayno falsafadii kow ay kasoo kacda ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la-aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jirana dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraaya baa la leeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wa sahlan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa si- boqolkiiba sideetan baa waxbaran bikaas lacag la-aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdaberi karto tacliintayadeedu sarraysa qaadan karana dee u ogolow haddaba xildhibaan eh, abshir muxuu yahay xalku haddiiba aad ku fakaraysaan eh, dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan eh, waxbarashada en, inaad tayeysaan oo waxbarashada lacag la-aan aad gaarsiisaan meel kastaba ha idinla gaartee xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay tahay waxaa la rabaa jiilka soo socdo in lu- la baro soomaalinimadii in la baro in muwaad eh, in waddaninimadii la baro sidaas darteed waxaan waxaan waxaan waxaan u leeyahay waxaan u leeyahay waxaan u leeyahay in eh, cur- eh, curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada eh, eh, federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abruuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo privateka iyo iyo maaragtay yaanan private jirin ya ma garatay marka saas weye ee, ee, waxaa weye privateka ardada ay hayaan way ku mahad oo boqolkiiba labaatana way ku mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa ee, wax miyuu u dhimayaa ee, wadaninimada dhaqanka diinteenna waxeena miyuu wax u dhimayaa soo saas maa maya soo maa wasaaraddu waa qiimaynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arrintaas aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan abshir xasan abshir oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dr axmed cali axmed oo profesor jaamacaddii ummadda soomaaliya wax ka dhigi jiray haatanna ah gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodii gaabnaynta ha inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
doodii gaabneed intaasi aynu ku dhaafno waxaa nairobi kusoo diyaariyay soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere waxaad ka dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ah ee v o a dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkan u socdaalay qaaradda eeshiya magaalada hongju waxa uu kaga qayb galay shirkii dalalka dunida xagga dhaqaalaha ugu weyn ee labaatanka ah shirkani waxa u dhacay maalmihii afarta iyo shantii bishan sebtembar oo ku beegnaa axaddii iyo isniintii shalay talaadada maantana waxa uga gudbay magaalada vientain ee xarunta dalka law halkaasi uu ka dhici doono shirkii dalalka ku bahoobay ururka aasiyan ee dhaca qaaradda koonfur bari eeshiya haddaba intaynu ku jirno barnaamijka amuuraha maraykanka waxaynu eegaynaa kulamadii obama la qaatay madaxdii ka qayb gasha shirkii kooxda labaatanka iyo waxyaabaha laga filayay intuu ku guda jiro shirka aasiyan oo maanta bilaabmay ugu horrayn shirkii shiinaha ka dhacay waxa wadahadal la yeeshay madaxweynaha turkiga rajab dayeb erdogan obama ayaa erdogan u ballan qaaday inuu dalkiisa ka caawinayo sidii loo debageli lahaa kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee turkiga ka dhacay obama ayaanse sheegin in tallaabooyinkaasi ka mid noqon doonto gacangelinta wadaadka fatxullah qoolin oo turkigu uu ku eedaynayo inuu iskudayga afgembi ka dambeeyey labada mas-uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalka suuriya President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there. And together we'll keep working to ease the humanitarian suffering.
madaxweyne ordowan iyo anigu waxaan ku heshiinay in la sii wado raadinta isbeddel siyaasadeed oo nabad uga dhaca dalka suuriya kaas oo sida ugu wanaagsan loogu dhammayn karo dagaalka sokeeye ee suuriya ayuu yidhi isla arrimahaasi suuriya ayaa master obama waxa uu kulan kala yeeshay dhiggiisa ruushka valadimir putin obama ayaa sheegay in wadahadallo wax ku oola ay yeesheen hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldaraystay inay gaadhaan heshiis xabad joojineed kaasi oo looga dan lahaa in gargaarka bini'aadanimo lagu gaadhsiiyo goobaha ay dagaalladu aafeeyeen obama ayaase sheegay inay tahay in labada dal ay sii wadaan heshiis horseedaya joojinta colaadaha ka jira dalkaasi suuriya We have had some productive conversations about what a real cessation uh, of this- hostilities would look like uh, that would allow us both, the United States and Russia, waxaannu wada yeelannay wadahadal midhodhal ah oo ku saabsan sida uu u ekaanayo heshiiska joojinta colaaddu kaasi oo u oggolaanaya maraykanka iyo ruushku inay culayska saaraan cadowga ay ka midaysan yihiin ee isil iyo nusra obama ayaa intaasi ku daray in kala fogaanshaha u dhexeeya labadooda ee dhinaca xabad joojintu ay aad u weyn tahay taasina ay sii adkaysay wadahadalladii isagiyo valadimir putin shirkaas kooxda labaatanka kadib obama waxa uu tegay dalka law oo uu ka bilaabmay shir madaxeedkii ururka aasiyan halkaasi oo si gaara uu la kulmayo madax ka tirsan dalalka gobolkaasi madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha philibiin rodrigo duterte madaxweyne duterte oo nin hadalladiisu ay muran dhaliyaan ayaa talaadada maanta sheegay in kulankii u qorshaysnaa in isagiyo obama ay wada yeeshaan heshiis lagu gaadhay in maalin kale dib loogu dhigo kulankii koowaad oo ay yeelan lahaayeen labadan mas-uul kana dhici lahaa magaalo madaxda dalka law ee vientain ayaa la joojiyey kadib markii madaxweyne duterte uu caayay dhiggiisa maraykanka obama ayay u qorshaysnayd inuu master duterte kala hadlo welwel uu ka qabo arrimaha xuquuqda aadamaha ee ka dhasha dagaalka uu dalkaasi kula jiro maandooriyaha sharci darrada ah ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha philibiin uu caayo madax caalami ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayuu ugu yeedhay nin waalan hogaamiyaha madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis ayuu isna ugu yeedhay wiil ay dhashay hooyo dhaqan xumi kaasi oo ah isla ereyga uu obama maanta u adeegsaday master duterte ayaa markii uu obama hadalkan ku yidhi sii ballan qaaday inuu isla ereygaasi ku odhan doono marka shirka asiyan laysugu yimaado hase yeeshee fariin uu barta twitterka mar dambe soo dhigay ayaa master duterte oo lagu yaqaano hadallada siloon u qiray in sababta shirka isagii obama loo joojiyey ay ahayd hadalladii qallafsanaa ee uu sheegay markii uu warbaahinta la hadlayey waxa uu sheegay inuu ka shallaynayo in hadalladiisa loo qaato weerar shakhsi ah oo uu obama ku qaaday shirka aasiyan oo ay xubno ka yihiin toban dal oo qaaradda koonfur bari asia ku yaala laguna qabanaya dalka laaw ayaa lagaga hadlayaa xidhiirka dhaqaale ee dalalkaasi iyo qaboojinta xiisadda sida tabadda south china shirkan oo maanta bilaabmay ayaa la soo gebagabaynayaa khamiista saha dambe dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalay madaxweynaha maraykanka barack obama oo socdaal ku tegey qaaradda eshiya intaynu barnaamijkan oo kale a markaale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegaystayaal waxaad dhegaysateen barnaamijkii amuuraha islaamka waxaana inoo soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere markaana kusoo dhowaada kaalimihii sugaanta waxaan idiin soo qabanay codkii nimcadareen
Thank you
codkaasi macaan ee fanaanada nimcadareen ayaynu kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed ee caawa waa axmed cali sheekh iyo nuur bukhaari oo idinku dhaafay sidaasiyo nabadgelyo